bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilxaafid cabdilghaniy bni cabdilwaxid almaqdisiy raximah llah kitaabu zakaa ayaan ku dhex jirnay xadiidkii ugu dambeeyey ee zakaatulmaalka cabdullahi bni zayd bni caasim ee ansaarta markay nabiga caleyhi salaatu wasalaam aan waxba siinin isagoo u wakiilanayo u tala saaranayo iimaankooda uu uga tegay dadkii mu-alafatulquluubkiina oo wax badan siiyey ayaa ansaartu ay wax dareemeen bani aadamkuna waxbuu dareemayaa marka marka ay wax dareemeenna in markaa la xalliyo oo laislaaxa markaasba la galo intaynan ballaaranin yay tahay nebigu marka waa iskugu yeeray sidiibuu marka ula hadlay waxyaabaha uu xusuusiyey oo kula hadlay waxa ay tahay waxa uu yidhi alam ajidkum dulaalan fahadaakum allahu bii miyaanan idin arkin oon idin helin idinkoo baadiyeysan alla oo igu kiin hanuuninin nicmatuliimaan ama nicmatulhidaaya inay wax kasta ka sarreysaa laga qaadanayaa taasuu nebiga ka bilaabay sala allahu caleyhi waalihi wasalama wa kuntum mutafariqiina fa allafakum allahu bii dad kala tagsanoo isnacab oo isdagaalo oo aan tala isku waafaqin baad ahaydeen markaasaa ilaahay aniga isuu kiin quluubtiinu isku soo dumay aniga sababtayda oo maxaa yeeley diinkaa dadka quluubtiisa isu keeno wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana taasna marka ilaahay baa bixiyo ummaddu inay isku isku tala noqoto wanaag weliba ay isku tala ka noqoto allana waa ka dhahayo waallafa bayna qulubi bayna quluubikum low anfaqta ma fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim nacam qulubtooda ma aadan isku dumi lahayn ilaahay unbaa isku dumay nacam ayb yani waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim marka nebigu haddii maal kasta uu bixiyay qulubta inaan isku keeni kari lahayn oo ilaahay subxaana watacaala uu isu keenay marka waa nicmada labaadoo nicmat alulfa waalmaxaba waalitifaaq weeyaan cagsigeeda marka waxaa laga qaadanaya inay halaag tahay furqada iyo ikhtilaafka iyo isnacaybka muslimiinta dhexdooda inay halaag taha laga qaadanaya wacaalatan fa ahnaakum allahu bi nicmada saddexaad waxay tahay qofku wax alla hadduu siiy hinaha hodantinimada uu ka maarmo ummadda waxeeda ee alla uu qani ka dhigo faqriga ka saaro waa nicmo saddexaad iyadana sidaa ay u kala horeeyaan in u kala horeeyaan nacam markaasuu nebi marka markaasuu nebigu marka qofka ummadda kala geegeynaya de waa qof ummadda cadaab ku wada waay waxuu doonaba haku yacni ha ku kala marka yacni xaqdarro qofka ummadda ku kala geynayo waa waa qof qalad marka ku socdo amaa dadkii hadda inay iimaan iyo kufri ku kala tagaan daacay macsi ku kala tagaan sunna iyo bidca ku kala tagaan taa iyadoo de waxaa weeyaan nebigu waxa uu la yimid ba waay sala allahu caleyh waali wasalama oo ummadda taasi waa ku kala tageen laakiin intii ahlu xaqa isla ahayd inay ku kala tagaan waxyaaba ikhtilaafu tanawuc ah oon ikhtilaafu tadaad gaars gaaraynin inay isku nacaanay ku kala tagaan waa sabab cadaab qofka u saciyayaana waa sabab yacni wuxuu u sacinayaa sabab cadaabeed buu u sacinayaa u roorayaa nacam markaas ansaartu ayaguna waxay ku jawaabeen allah warasuuluhu amanu qaala low shi'tum laqultum ji'tanaa kadaa wakadaa idinkuna waxaad dhihi kartaan buu yidhi haddaad doontaan adoon sidaa iyo sidaabaad noo timid markaas annaga kusoo dunnay markaasuu wuxuu yidhi alaa tardawna an yadhaba annaasu bishaati waalbaciir dadku inay ari iyo geel la tagaan oo tadhabuuna birasuulillahi sal ly slam idinkuna aada nebiga iska qaadataan ilaa rixaalikum guryihiina aada u qaadataan waana sidaasoo nebiga iyagaa dumay oo u yimid nebigii bay qaateen marka mansab ka weyn oo dadku qaadanayaanna ma jiraan ayb inay nebigii soo dumaanay soo dhoweeyeenoo diintu ay daartoodii ka dhex faaftay ayb walidaalika nabiga sala allahu caleyh waali wasalam uu yidhi aayat liimaani xubu lansaar wa aayat nifaaqi bugd lansaar nifaaq calaamadiis waxaa weeyaan ansaar oo la naco sababtoo a ninka ansaar u nacayo diintooda iyo nusrada ay nebiga u nusreeyeen darteed waa qofaan diinba aaminsanayn waayo qof kastoo mu'minana diinta inay gargaarsato jecel yahay munaafiquna ma jecla inay diinta gargaarsato walow salaka annaasu marka wuxuu yihi lowla alhijratu lakuntum ra'an min alansaar haddaanay hijro jiri lahayn waxaan ahaan lahaa qof ansaarta ka mid a yacni xagga xugunka weeyaane xagga nasabka ma aha ma noqon kara xagga nasabka walow salaka annaasu waadiyan dadku hadday waadi iyo tog ay qaadaan aw shicban ama yacni gol meel yacni wada la qaado shicbiga waa wadooyinka ka kala baxo yacni buuraha dhexdooda ka baxo lasalaktu waadiya alansaari baan qaadi lahaa wa shicbaha alansaaru shicaarun ansaartu waa shicaar shicaarna waxaa weeyaan marada jirkaaga ku dhegan ayaa la yidhaahdaa garankaoo kale ah waannaasu dadkuna dithaarun weeyaan waa marada kor laga wato weeyaan ina marka in marka macnaheed ansaar iyo muhaajiriin yaa fadli badan marka laga hadlayo muhaajiriinta fadli badan baa la yidhaahdaa yacni guud ahaan marka laga hadlayo guud ahaan maxaal hadaad eegto abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali muhaajiriin bay ahaayeen khulafaa raashidiin inakum satalqawna bacdii waxaad la kulmi doontaan aniga gadaashay atharatan sadbursi atharada waxaa weeyaan waxaa hantida laysla leeyahay hosi gaara dad ay u isticmaalaan weeyaan marka waa sadbursi ayaad la kulmi doontaan fasbiruu sabra xataa talqownii cala alxawd ilaa aada xawdka igala kulantaan marka taana nabiga sala allahu alayh ali wasalam calam min aclaami nubuwa bay noqotay oo dadkii dambe markii dambe ee madaxtinimadii yani ay mulki iska noqotay ansaar iyadii waxbaa lagala sadbursi baa lagaga sameeyey sadbursi ayaa laga sameeyey waana iska safreen oo ansaartu hadda ma aanay ku dagaalamin waxyaabaha marka haddii sadbursi dhaco waxaa laga qaadanayaa oo madaxdu ay gooni maalka ugu tasarufaan inaan lagu bixin arrintaa darteed aynan keenin in lagu jabhadeeyo maxaa xadiidka wuxuu ah waa in akhada maalaka wajalada dahraka dhabarka hadduu kaa garaaco maalkaaga qaato iskaga sabar yacnii mafsadada ka dhalanaysaa ka badan taad adiga raadinaysid maslaxada aad raadinaysid mafsadada ka dhalanaysaa ka badan oo hadduu amiirku muslim yahay laakiin yacnii dhul amiir yacnii kufri bawaaxa ku dhacay dee ka daaca male isagu nacan iyo midda kale yacnii de gaalad dhul qabsatay de iyadu maslaxa maba taallaba muslimiinta maslaxa uma taallaba dhulkoodii haddii la qaatay oo gaaladu ay qaataan maslaxa uma taalla sababtoo ah waxaa weeyaan walfitnatu ashaddu min alqatli diintay dadka ka fidnaynayaan walidaalika diintoo lagaa fidneeyana iyo dilkana diintoo lagaa fidneeyaa daran baabu sadaqati lfiri sadaqatu lfitri buu u baab yahay cadayn axkaamteeda caddaynteedii buu u baab yahay waa zakaatu lfirigi zakaatu lfitri marka waxaa fitri loogu idaafeeyey maadaama yacnii soonka marka laga afuro la bixiyo oo ay laasimto ayaa sidaa loogu bixiyey waana zakada la bixiyo ramadaanku markau dhammaanayo ee sababkeeduna ay tahay duhratan lisaa'imi min alrafati wallagwi wa ducmatan lilmasaakiin masaakiintana in looga dhigo quud qofka saa'imkee soomanayna inay laqwigii iyo afxumadii iyo wixii ka dhacay ay ka nadiifiso yaa loogu talagalay waana waajib sida aan arki doonno can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal farada rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau farad yeelay sadaqata alfitri sadaqatu lfitri buu farad yeelay ow qaala ramadaana sadaqata ramadaan ramadaan sadaqadiis cala adakari buu ku farad yeelay walunhaa dhadigii walxuri buu ku farad yeelay xorkii walmamluuki addoonkii saacan min tamrin ayuu farad yeelay aw qadaray saacan suus oo min tamrin timir ah aw saacan ama suus min shaciirin heed ah qaala waxau yidhi facadala annaasu ibnu cumar waxau yidhi dadkii way leexdeen bihi yacnii kan ayay ay ka leexdeen nisfa saacin bay u leexdeen marka facadala annaasu dhe dadkii waxay la ekeeyeen bihi kani nisfa saacin bay la ekeeyeen nisfu saac oo min burin bur ah saacaas nebigu tilmaamay waxay la ekeeyeen cuntada uu soo sheegay nisfa saacin bay la ekeeyeen suus nuskiisoo min burin oo qamadi ah cala asagiiri iyo walkabiiri ka yar iyo ka weynba dushiisu ahaaday wa fii lafdin an tu-addaa in la guto ayuu nebigu farad yeelay qabla khuruuji naasi dadka intaanay bixin ila salaati aynan u bixin xadiidka wuxuu leeyahay farada rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam sadaqata alfitri farada macnaheedu laba macnou ku dhici karaa bimacnaa waa waajib yeelay oo faradkii isdilaaxii fiqiga lagu yaqaanay ee shayga faradka waa shayga waajibka ah waajib iyo farad waa isku mid cinda aljamaahiir jamaahiir ahlilcilmi agtooda xanafiyada marka laga reebo ayb marka farada bimacnaa awjaba bay noqonaysaa marka rasuulku wuxuu waajib yeelay wamin hunaa marka xugun waxaa laga qaadanayaa zakaatulfitrigu inay waajib tahay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya farada bimacnaa ay qadara weeyaan waa jaan gooyey baa laga wadaa waa xadeeyey waa waajib yeelay ma aha laakiin labada lafdi markay iska hor yimaadaan xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfi xaqiiqa sharciya xaqiiqa sharciyadaa la hormarinayaa maadaama halkan sharci looga hadlaayo farada rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam sadaqata alfitri buu farad yeelay ow qaala ramadaana cala aldakari waalunhaa waalxuri waalmamluuki lab iyo dhadig xor iyo addoon addoon de isagu xoolo maba lehese dadkiisaa ka bixinayaan wixii markaa isagu iska leh yaa ka dhiibaya haweentana haddii mas-uul laga yahay yacni nin iyo wax noocaas ama ama waalid oo kale ay ku dhex jirto iyaga mas-uuliyiinteedaa laga rabaa hadday iyada wax haysatana iyadaa iska bixinaysa markaa keligeedna ay tahay maxaa la bixinayaa marka qadarka la bixinayo tilmaamayo saacan min tamrin suus timir ah suuskuna waa arbacatu amdaadin waa afar afar koombo weeyaan suuskuna suuskuna waa arbacatu amdaadin waa afar koombo afartaa koombo taqriiban culamada waxay ku qiyaasaan yacni waxay ku qiyaasaan koombadiiba inay la eg tahay nus kiilo meelahaas oo kale iyo wax yar marka waxay noqonaysaa waa laba kiilo iyo xoogaa laba kiilo iyo dhowr garaam dhowr boqol oo garaam culamada qaarkoodna ilaa waxay gaarsiiyaan saddex kiilo oo saddex kun oo garaam waa saddex kiilo marka saddexda in laga dhigaana wanaagsan ilaa saddexda kiilo inay gaartaa wanaagsan ayb oo sidaasaana axwado masaakiintan u roon qofkuna cuhdada uu kaga baxaya ayb marka waxa uu yidhi saacan min tamrin suus timira aw saacan min shaciirin ama suus heed ah riwaayada abi saciidna waxaan ku arki doonaa saacan min dacaamin halkaa marka maxaa la bixinayaa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa la bixinaya quudku dadku ay quutaan oo quutulghaalibka ah baa la bixinayaa shayga yacni quutulghaalibka ah ayaa la bixinayaa ee dadku ay cunaan haaliban ay cunaan bariiska yacni iyo waxyaabahaas marka iyo heeda masagada qamadiga waxyaabahaas galleyda waxaasaa la bixinaya nam quudka markaa dadku u badan yahay ayb iyo caanahana waa soo arooro waad sheegi doonaa saacan min aqid caanaha qalalan oo caana booraha oo kale isaguna marka in lagu bixin karo markaasuu mas'alo kaleu sii baraarujiyo wuxuu yidhi facadala annaasu bihi nisfa saacin bay la ekaysiiyeen saacaani ayay waxay la ekaysiyeen nisfa saacin min burin nisfu saac oo bur ah qamadii marka laga bixinayo zakada zakaatulfitriga qamadii marqamadii marka lagu bixinayo waxay yidhaahdeen nisfu saac qamadi ah baa wuxuu la egyahay suus waxyaabaha kale ah arrinkan iyadaa marka ibnulmundir dhowr saxaabi buu ka sheegay inay sidaan yeeli jireen mucaawiyana inuu bilaabayna riwaayaadka qaar baa tilmaamay oo mucaawiya qamadiga shaam nisfu saaciisa iyo saac shaciir ayuu isla ekeysiiyey qofkii marka qamadi ku bixinaya nisfu saac inuu bixiyo abu saciidin alkhudrina waata wuxuu dhihi waxaan ku arki doonaa inuu dhihi doono anugu sidii rasuulka waagiisa aan u bixin jiray unbaan u bixinayaa suuskaas baan bixinayaa marka halkaas saxaabada waxaad moodaa marka abu saciid iyo inay iskhilaafayaan iyoiyo intii hadda mucaawiye iyo ragga iyo saxaabada kale ee sidaa yeelay inay iskhilaafayaan baad moodaa sidee marka hadday saxaabada iskhilaafaan de naski unbaa loo leexanayaa naskuna marka hadda saac buu sheegay suus saas bay culimmada qaar maslagaasay maraan laakiin maslag kaleo waxaa jira isaga marka ibnulqayim iyo culimmadu ay aada uga hadlaan zaadulmacaadka ibnulqayim kaga waramayo wuxuu tilmaamaya ibnulqayim raximahullah zaadulmacaadka in aathaar marfuuca ay kusoo aroortay axaadiis nebiga loo koryeelayo loo koryeelayo inay kusoo aroortay oo xilligiisiiba in la samey jiray ah axaadiidtaasna marka laysku geegeeyo wuxuu tilmaamay inay xoog yeelanayso nacam haddii marka axaadiidtaas sidaas xaalkeedu ay tahay waxaa laga qaadanayaa marka dee xugun marfuuca inuu yahay mucaawiye ra'yigiisa ma aha waa xugun marfuuca oo nebiga loo koryeelaya sala allahu caleyh waali wasalam haddii xugun marfuuca oo ku ansaxayna de masaladu marka waxaa weeyaan suusna in la bixin karo nisfu saac qamadiina in la bixin karo oo taas ay sidaa raajix ku tahay sheekh alalbanina raximahullah tamaamulminaha ayuu uga waramaa aahaartaas waxaana ka mid ah xadiid asmaa binti abi bakar radia allahu canhaa ay leedahay xilligii rasuulka inay saa u bixin jirtay oo cahdigii rasuulka cuntada kalena waxaan bixin jirnay suus qamadigana nisfu saac baan bixin jirnay tiri mar haddii cahdigii rasuulka ay sidaa yeeshay dawa hadday qaldan tahay waxibaa qaban lahaa hadduu nebigu ogaana dawaaba ogaayo nebiga taqriirkiisa la daliishanayayo rafcigu halkaasu ka imaanaya nacam aharkaana marka waxaa werinayo yani daxaawi iyo keyrkii baa werinayaan waana ahar xasan ah kaas marka waxaa weeyaan marka facadala annaasu bihi nisfa saacin inay marfuuc tahay yaa laga qaadanaya nisfa saacin min burin cala sagiiri iyo walkabiiri sagiirka waa laga bixinayaa goormay waajibtaa zakadu waxay waajibtaa yani markay culamada qaarkood waxay leeyihin markay qoraxda dhacdo habeenka ciidda qaar waxay leeyihin subxi bay waajibaysaa qabla asalaa calaa kulli xaal waqtiga ay ku eg tahay waxaa weeyaan waa marka salaada la tukado salaada mar haddii lasoo tukado waa dhammaatay yacni waqtigeeda waa go-ay oo wau dhammaaday qiimo ma lagu bixin karaa mase waxaa lagu bixinayaa cunto cuntaa lagu bixinayaa maxaa yeelay nebiga qiimaha isagoo awoodo baahidiisiina ay jiri karto ayuu ka leexday maanicna ma la sheegin oo uga leexday dartiis walidaalika marka dacaamnimada inay ictibaar leedahay cuntada inay ictibaar leedahay xanafiyada in qiimo lagu bixiyo qabaan maya waa in cunto lagu bixiyaa marka yaa la siinayaa marka waxaa la siinayaa masaakiinta oo maxaa yeeley nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxau yihi duhratan lisaa'imi min allaqwi warafath wa tucmatan lilmasaakiin buu yidhi masaakiinta unbuu sheegay sinfigaa masaakiinta ayaa la siinayaa marka shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin waxaa la siinayaa wixii sake la siin jirayo sideedii sinfi inama sadaqaatu lilfuqaraa lagu sheegay laakiin tan masaakiinta unbaa la tilmaama hadda halkan saxaabada waxaa la tilmaamay inay bixin jireen qabla alciidi biyowmin aw yowmeyn ciidda maalin ama laba maalmood ka hor markataa waxaa laga qaadanayaa yowmulciid maalin ka hor iyo laba ka hor in la bixin karo laasyamaa weliba xilliga saxaabada waa lasoo aruurin jiray nacam marka inta la aruurinayo lasii bixinay ciidday gaaraysaa ku dhawaanaysaa sidaabaa la yeelaya marka ayb wa fii lafdin an tu-addaa in la guto qabla khuruuji innaasi dadka intaanay bixin ila salaati aysan u bixin wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal kunaa nucdiihaa markaa yaa laga bixinayaa ilmaha yaryarka addoommada kulli waa la sheegay addoonku haddii uu yahay gaal ka waran marka ama qofka zawjadiisi baa ayaa gaal ah nasraaniyad weeyaan see la yeelayaa marka wuxuu yeelayaa marka taasoo kale ma laga bixinaya zakaatulfir laga bixin maayo eeka sababtoo ah waxaa weeye xadiis waxaa jira isagana saxiixa ku sugnaaday oo dhahaya min almuslimiina muslimiintaa laga bixinaya xaal ay min almuslimiina ka mid yihiin ama sagiirkaas oo ama adoontaas addoonkaas oo min almuslimiina ka mid a muslimiinta marka inay muslim yihiin baa shardi ah ayb cunugii dhasha marka ilmaha uur kale iyaga ma laga bixiyaa salafka qaarkood waa ka bixi jireen xataa ilmaha uur kale ku waajibi maysa laakiin calaa sabiili tatawuc in looga bixiyo waxaa kaloo iyadana ay ka hadlaan marka caruurta yaryarka ah ee dhalato goormaa caruurta laga caruur sidee abaa laga bixinayaa caruurtu haddii ay dhashaan qabla qabla alghuruub yacnii qoraxdu intaynan dhicin habeenka ciidda qoraxda intaynan dhicin cunugii dhasho intay qoraxda soo jeedo waa ku waajibaysa in laga bixiyo wixii marka habeennimada ciidda dhasho isaga lagama rabo sababtoo ah ramadaan maba jooginba wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala waxau yihi kunaa waxaanu ahay nucdiihaa inaan siinayna fii zamani nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam xilliga rasuulka saacan baan siin jirnay suus oo min dacaamin dacaam ah dacaamkiiba uu sii macnaynaya aw saacan suus oo min shaciirin heed ah aw saacan suus min aqitin caano qalalan ah aw amase saacan min zabiibin falamaa jaaa mucaawiyatu mucaawiye markuu yimid wajaaat isamraau qamadigii samraana uu yimid asamraa waxaa weeye waa qamadi shaam laga keeni jiray qaala waxauu yidhi araa anigu waxaan arkayaa muddan mud oo min haadihi tan ah yacdilu inuu u dhigmayo muddayni laba koombo koombo tana inay laba koombo u dhiganto marka hadday koomba laba u dhiganto afar koombana meeqaa u dhigmayso laba koombo kan ah qaala abuu saciid waxau yihi amaa ana anigu falaa azaalu ka zuuli maayo ukhrijuhu inaan bixinayo kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhrijuhu inaan u bixinayo calaa cahdi rasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalam marka mucaawiya markii hore ra'yiga yani isaga ijtihaad ahaan buu ku keenay laakiin ijtihaadkiisii nas baa waafaqay naskaasuna waa xadiidu asmaa radia allahu canha xadiidka asmaa weyaan abuu saciidna de waxaa weya nasku inaanu arkin baa laga yaabaa marka ijtihaadkaaga aniga ma qaadanayo nacam laazimna iguma aha tii rasuulka xilligiisa saan u dhiibi jiraanna u dhiibayaa weyaan haddaba markaa zakadii halkaas uga baxay kitaabu zakaa cidda zakada lagu bixinaya la siinaya ma tilmaamin sideedda sinfi aayaddu tilmaanto inama asadaqaatu lilfuqaraa'i baa la siiyaa walmasaakiini baa la siinaya faqiir iyo miskiin halkan waa laysku cadfay waa inay kala duwan yihiin marka faqiir waxaa la yidhahdaa qofka aan waxbaba heli karin miskiinna wuxuu noqonayaa qofka wax soo heli kara laakiin aan ku filnayn baahidiisa aan dabooli karin waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqeeya zakada haniba ha iska ahaade ninka zakada soo ururinaya ka shaqaynaya isagana waxbuu ku leeyahay waalmu'allafati quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dumayo waxay noqon karaan dad markaasi soo islaamay islaamkoodana yacni zaczaca oo ku jiro xoolaa la siinaya wuxuu noqon karaa qabaa'il gaala ah laakiin odayaalkoodu ay soo islaameen haddii markaa lacag iyo xoolo iyo ikraam lagu sameeyaana waxaa weeyaan marka waa qabiilkii dhan baa soo dummaaya islaamku aad u arrintaa u fiiriya marka walidaalika marka odayadu meel weynay diinka kayaa diinku istaajiya ayaguna mas-uuliyaddooda inay ilaahay uga cabsadaan baa laga rabaa bukhaari walidalika kitaabu alaxkaam waxa uu leeyahay baabu alcurafaa'i min annaas dadka curafada ee kaabaqabiilada ah wixii kusoo aroora caddayntooda marka nebigu waxba talow ka qaadi jiray iyaga laftirkooda xoolaha waa siin jiray waa u madaxweyney jiray waa ogtihiin abuu sufyaan soo ugu madaxweyneeyey waxaad kaloo ogtihiin yacni mujaamala ma ah marka waxaasoo kale waxaad ogtahay in hawaasin markuu nebiga soo qafaalayo xoolihii iyo wixii dhammaay oo kasoo qaaday ee ay markaa yidhaahdeen war annaga rasuulka ay u yimaadeen ay usoo cid galeenoo oo markaa yidhi anigu wixii waa kala qaybiyey dadkii addoom waa kala qaybiyey ee dadka aan siiyey ee aan u kala qaybiyey waa inaan idiin weydiiyo marka hadday idiin fasaxaan oo idiin soo celiyaan sabigii iyo qafaalkii la idinka qafaalay waa kaasaay waa la idiin soo celina hadday haddii kalena de iyagaa iska leh markaasaa odayaalkiiba u yeeray marka odayaalkiiba arrintii u sheegay oday walba isagaa qabiilkiisa marka u tegay marka qabiilku hal hal ra'yi loogama soo qaadi karo dadka laakiin waa inay leeyihiin qof imaamka ku xiran oo kaaba qabiil u ah oo iyagana ay ka dambeeyaan oo heshiis iyo nabad iyo wixii markaa la doono iyo u geli karo nacam siyaasada sharcigana waa ku dhisan tahay nacam ee kanu naga wad iyo odayow ahay iyo oday muxuu yahay iyo waxaa in la yidhaahdo ma fiicna nacam mualafat lquluubku waxaa kaley noqon karaan sida baqowi tafsiirkiisa oo ku tilmaamayo darsigii horena aan ku tilmaannay gaalo markaas muslimiinta aada weerar ugu ah muslimiintuna ay wax kale ku mashquulsan yihiin gaalo kale iyo meelo kale iyo ama dacfi markaas uu haystoo kale iyo in markaa xoola la siin karo gaaladaasoo la dhihi karo xooladan xoolahan qaata oo nadaaya ama waddankeenna waxaa kasoo baxo intaasaan idin siinaynaa nadaaya nacam intaana marka muslimiintu ay tabaabusho ku jiraan ama dagaal kale ay kasoo jeesanayaan ama ay ishabeynayaan taasi marka iyadana culimmada way qabaan fuqahaduna waa tilmaamaan walmu'alafati quluubuhum bayna ku daraan nebigana sala allahu caleyh waali wasalam waaba damcay markii ghaswat laxzaab waa kii damcay ee tala ahaan usoo jeediyo haddaan miraha madiine kasoo baxan baxo qeyb kamida aan kula heshiina ka warramo buu yidhi nimankaan oon saa isaga dirno markaasay yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo dagaalka saa aan uga saarno mayay dheheen annaga kuwaani annagoo jaahiliye ku jirnaba nama damci jirin marka hamiga nebiga uu ku hamiyey shay xaaraama nebiga ma ku haminayo dad baa laga yaabaa hadda inay u haystaan tan haddii la sheego inayba tahay yacni gaalnimoba inay tahay inay u qaataan baa dhici karto marka faham saqiim ah weeyaan kaas oo kale ayb waxaa walimualafati quluubuhum wafi riqaabi addoommada lagu xoreeyaa addoommadaas laba siiba waa loogu xoreeyaa addoonka mukaatabka ee lasoo kitaabeeyey ee layidhi intaas haddaad keento waa ku xoreynayaa waa la siinayaa nacam waxaa kaloo iyadana addooma in inta suuqa laga soo iibiyo waa lagu xoreynayaa nacam taana waa waa waa sheegaan culimmada waalghaarimiina dadka daynoobay oo deynta lagu yeeshay haarimka isagana waxaa la siinayaa deyntu waxa uu deynta ku galay waa inay horta wax mubaaxa tahay daaco ama wax mubaaxa ko amase waa inay tahay shay yani shay daacaa ama shay mubaaxa waa inay deyntu tahay ko labo deyntu waa inay xaalla ay tahay waa an takuuna xaallatan mid hadda laga raba inay tahay haddii deynta deynta sanada dambe laga rabo oo kale oo mu-ajal ay tahay ma la siinayo sanadkan sikada sanadkan ma qaadanayo ayb deyntana waa inay caddahay inuu deyn deynoobe iyo in kale waana inuuna iska bixin karin oo mucsir uu yahay oo maalkiisu aanu ka bixin karin deyntii waa kaasa khaarimku marka laba deynow galay laba qolow heshiisiiyo muslimiinta ka mid a xamaalow taxamala xamaalatan waa la siinaya si waa qaadanaya marka haniba hadduu doono si kale ha u ahaado wa fii sabiili llaahi jidka alle in lagu bixiyo jihaadkii wana fii sabiili hadii la itlaaqo wax kale lagama wado waa jihaadka riwaaya waxaa jira oo xajka wafii sabiililah ku darayso kaa un baa lagu dari karaa ayb wafii sabiililah marka dadka qaar say u haystaan ma ano in isbitaalla lagu dhiso iskoolla lagu furo oo ducaad laga biila iyo laga siiyo iyo maya wafii sabiililah haddii la ilaaqo itlaaqeedu jihaadku ku dhacaya bacdi naasna xoogaa waxaa weeyaan ta'wiil waxay ku sameeyaan dalabulcilmiga waa jihaad fii sabiililah bay dhahayaan waa saxiix dalabulcilmiga jihaad fii sabiililahi waa yahay laakiin marka la ilaaqo wafii sabiililah cilmi dalabkii ku dhici mayso nacam nusuustu marka in itlaaqa laga qaada ma aha oo dad dalabatulcilmi baa la siinayaa wixii jihaadka loogu talagalay maya fii sabiililahi haddii la ilaaqa jihaadka loo jeedaa nacam waxyaabo badan oo jihaad lagu itlaaqoo lagu sheegay waa jiraan laakiin hadda halkaan ma gelayso nacam meeshaan masoo ma soo gelayso wabni sabiili musaafirka jihaadkana sida loogu bixinaya waxay tahay hub baa lagu iibinaya mujaahidiinta laga diyaar garaynaya waxaasoo dhan baa lagu sameynaya nacam ayb tan saddexaad marka waxaa weyan ada hadda sadaqadii iyo zakaadkii iyo waaba ad baaba loo xakameeya nacam oo gaaladii waxay rabaan masaariftii zakada lagu bixinaya inay iyagu maamulaan oo tan xir tan xir tan xir tan xir hay-adahan oo dhan iyo jamciyaadkan oo dhan xir ilaa iyaga marka saxiix laga haayo meel saxiixooda laga haayo inaan lagu bixinin basako waxay kamid tahay addoonsiga ay rabaan inay dadka addoonsadaan dadka marka bilaadda muslimiinta oo ogolaanaya waxaasoo kaleo yeelayana iyaga laftirkooda marka muslimiinta mas-uuliyad baa ka saaranay waa inay ilaahay uga cabsadaan nacam tan sideedaadee ugu dambeysa waa wabni sabiili jidku jooga ninka musaafirka ah isaguna zakada waxbuu kuleeyahay qaniba oo ahaada ee nacam musaafir jid marayo waxba haysanin zakadii qeyb baa laga siinaya masaalixda zakada haddii sida sharciga u ilaaliya loo ilaaliyana dhaqaale muslimiinta ugu filan iyo wixii kharaajka iyo waxyaabaha meelaha iyaguna kasoo baxo amwaasha baytulmaalka soo gashana kutub baa laga alifay oo kutub waxaa waxaa wax ka alifay alimaam abu cubayd alqasim ibnu salaam oo culimadii selafka ka mid aha kitaab lamwaal ayuu leeyahay waana matbuuc waxaa kaloo isagana wax ka alifay kitaab lamwaal libnu zanjaweyhi ibnu zanjaweyhi kitaabkiisa isaguna waa matbuuc waxaad moodaa inuu mustakhraj yahay ou daba socdo kitaabu lamwaal liabi cubayd alqasim ibni salaam marka waayna badan yihiin marka kutubta saas oo kale amwa laga alifay mawduuca isaga kitaabu siyaami siyaamkiiba u kitaab yahay halkaa marka zakadiibuu kusoo dhameeyey ruknigii kale ayuu galay asiyaam ruknigii afraad buu galay marka siyaamkuna waxaa la yidhaha luqada lagu yidhaahdaa alimsaak afhaysasho ayaa la yidhaahdaa sharcigana wuxuu ku noqonayaa marka imsaakun maksuusun afhaysasho khaas ah can shayin maksuus shay maksuusa in laga afhaysto biwaqtin fii waqtin maksuus waqti maksuusana la afhaysto ayb can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa rajulan kana yasuumu sawman faliyasumhu laa taqadamuu ha ka hormarinina ramadaana ramadaan bisawmin hakala hormarin bisawmi yowmin maalin soonkeed ha kala hormarinina aw yowmeyni laba maalmood soonkood ha kala hormarinina ilaa rajulan nin mooyaane kaana ahaa yasuumu inuu soomayo sawman soom falyasumhu kaa isagaa ha soomo xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka ramadaan inaan laga hormarin karin soon iska soon ahoo calaa sabiili alixtiyaad inta ramadaan ku dhaafi lahaa inta ramadaan maalin ay kaa tegi lahayd iska soon oo yacni maalin kale oon ramadaan ahayn soon sidaa in lays yiraahda ma aha ixtiyaadku ma ahan sidaa nacam arrintan oo kale marka ra'yiga ku dhisan ixtiyaadka noocan oo kale wax saxiixa ma aha ayb marka wuxuu leeyahay shiicadaana sidaa samayso maalin ama labay soonka ka hormaraan dadka kala hormaay bisha kala hormaraan mana banaana xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale maadaama la yidhi ramadaan maalin ama laba maalmood ha kala hormarinina soon aada soontaan waxaa laga qaadanayaa shan beri in lagala shan beri ka hor waa la soomi karaa ramadaanka shan maalmood ka hor toban maalmood ka hor in la soomi karo wamin hunaa marka meesha masale waxaa imaanaysa marka xadiid waxaa jira soo arooro culamada qaarkood imaam axmed munkar oo ku tilmaamay oo ida intasafa shacbaan shacbaan hadduu nus gaaro falaa tasuumuu ha soominina xadiis dhahayo xadiidkaas marka waa nakaarow ku sheegay imaam axmed waxaana taageerayo xadiidkan imaam axmed qowlkiisa sababtoo ah haddii maalin ama laba lagu diiday dee laba maalmood wixii ka horeeya waad soomi kartaa ramadaanka laba maalmood wixii ka horeeyana dee waxaa soo gelaysa shan iyo tobanka dambe way ku dhex jirtaa soo ma garanin waxaa kaloo kutusaya nabiga sala allahu alayh ali wasalama shacbaanka waa soomi jiray wax yar mooyaane marka shacbaanka dhammaantiis waa soomi jiray wax yar mooyaane hadduu shan iyo tobanka dambe uu iska dhaafi jiray wax yar mooyaane waa soomi jiray lama dheheen shacbaan lama dhehi lahayn lama garan waxyaabahaas dhan baa marka tusaya ilaa rajulan nin mooyaane kaana yasuumu ahaa inuu soomayo sawman soom falyasumhu yacni soon caado u ah qofkii soo wata isagu waa soomi karaa masalan maalin dhaaf uu soomi jiray maalin dhaafkiisiibaa waxaa kusoo aaday sagaal iyo labaatankii shacbaan waa soomi karaa kaasaga ama wuxuu soomi jiray isniin iyo qamiis isniintii baa kusoo aaday ramadaanka maalin ka hor ama laba maalmood ka hor waa soomi karaa kaa وcan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigaan maqlay isagoo leh idaa ra'aytumuuhu haddaad bisha aragtaan hilaalka weeyaane bisha fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan bishii faafdiruu afura fain qumma calaykum haddii la idin daboolo dushiina faqduruu lahu qadara halkanna waxaa laga qaadanayaa ramadaanku muxuu ku sugnaadaa bisha ramadaan maxay ku sugnaanaysaa ramadaanku waxay ku sugnaataa laba shay bay ku sugnaataa biru'yati alhilaali bisha in la arko bisha ramadaan inay bilato ee qof muslimo cadli ah ou arko ayay ku sugnaataa qof muslima oo cadliya inuu bishii arko markaa nacam oo nin raga markaa muslima uu arko cadli ah waxaa ku tusaya yacni ibnu cumar baa bisha arkay nabiga sala allahu alayh wali wasalama marka waa aqbalay oo ibnu cumar markuu bisha arkay nebiga oo u sheegay bilaal buu markaas nebiga sala allahu alayh wali wasalam in la soomo ayuu dadkii uu faray waayahay waxaa kaloo ku sugnaan karaa bisha shacbaan in la dhammaystiro soddon in laga dhigo tirada shacbaan in la dhammaystiro haddii la arki waayo markay sagaal iyo labaatanka shacbaan maanta tahay caawa haddii la arki waayo bisha berrita marka shacbaan baa la dhammaystiraya soddon baana laga dhigaya xadiidku labadana waa tilmaamay idaa ra-aytumuuhu ay idaa ra-aytumu lhilaala haddaad aragtaan fasuumuu sooma idinkoo dhan aada aragtaan maaha qof inuu arko unbaa ku filan fasuumuu sooma waidaa ra-ay marka halkan waxaa kasoo baxaysa marka de waayahay dadka bilaadu isku isku aragti miyay leeyihiin ma mase waa kala aragti ayb mase waa kala aragti ayb bilaadu isku aragti miyaa mase waa kala aragti ikhtilaafu lmaaalic iyo itixaadu lmaaalic waxaa weeyaan nusuustu waxa ay tilmaamaysaa waxaa weeyaan marka haddii bisha la arko ramadaan qof muslima oo cadliya oo arko raga in dadka muslimiinta uu ku laasimayo inay soomaan halkaa marka waxaa weeyaan waa waa waa itlaaqa marka wuxuu tusayaa in itixaadu lmaaalicu inuu yani in in maaali yani in in aragtidu ay ay hal noqoto inay aragtidu hal noqonayso laakiinse bilaadii waa kala fog tahay haddii aan lagu ogeysiinin adiga haddii yacni la la ogaan karo inta bisha meel laga arka ramadaan haddii caalamkao dhan oo ogaan karo sida hadda sida hadda dhacdoo kale oo daqiiqad ka yar aad ku ogaan kartid akhbaarta waa la soomayaa markaas nacam muslimiintii marka hal mar ayay saa ku soomayaan tan kale haddii aan akhbaarta la heli karinna qolo walbaa wixii ay akhbaarteeda iyo siday wax ku aragto ayay wax ku fiirsanaysaa tan ibnu cabaas xadiidkiisa muslim ee loo daliishado ikhtilaafulmadaalicana waa un macnahaas sababtoo ah kuma cadda cabdullaahi binu cabaas in haddii habeenkii sabtiga ayagu bisha arkeen madiinana habeenka axaddaa laga arkay habeenka waxaan ujeeda waxaa laga arkay jumcada markii dambea marka wuxuu yidhi annaga waxaan aragnay yidhi ibnu cabaas leylata sabti mana ka zuulayno inaan saa soomayno ilaa aan bisha ka aragno marka kaada waxaa weeyaan ibnu cabaas haddii habeenka jimcada ou maqli lahaa ee loo soo sheegi lahaa inuunan soomi lahayn lama oga xadiidku yacni gaayatu maa fiihi waxaa weeyaan akhbaar ma helin iyagii baa bishii fiirsaday sidii sharciga ay ku dhaqmeen markay waayeen shacbaan ay dhammaystireen taa iyadu waa taa marka nacam inkastoo ikhtilaafulmadaalica culimo badan ay qabto fuqahadu in badan badankoodba ay qabaan nacam haddana ikhtilaafulmadaalica qolooyinka qabo waxay isku khilaafeen intee in la eg baa arag yacni qud intee in la eg baa marka isla soomigi ayaa isla soomaysa oo bishi isla arki karto qaar waxay leeyihin wixii masaafatulqasri ah qaar waxay leeyihin wixii qudri dhan ah wadan dhan camal ah ninba meel buu ku dhuftay taana ta idiraabkaasaana wuxuu tusayaa in ikhtilaafka aan ictibaar la siinin ikhtilaafulmadaalica hal mas'ale marka waa muhim iyado in la ogaado soonka bilaabidiisa iyo dhammayntiisu shicaar weeyaan waxyaabaha yacni muslimiinta yacni waa waa astaan diineed weeyaan astaanta diineedna qof iyo laba ma muuji karaan oo waxaa lagu muujiyaa ummad dhexdeed ayaa lagu muujiyaa shicaarkaas ummad dhexdeeda ayaa lagu muujiyaa sidaa daraaddeed marka hadday dowlad islaama waddanku uu leeyahay ay bisha iyadu isku kallifto oo markaa ay ku dhawaaqdo berri waa ramadaan berri waa shawaal ay ku dhawaaqdo sida ay dadka u soomaan ayaad dadka ayaad la soomaysaa iyo dowladda aada ku hoos nooshahay sababta waxaa weeyaan waxaa la diidayaa ummaddii kelmadooda inay kala tagto qaarna maanta soomaan qaarna berri soomaan qaar kalena berri dambe ay soomaan waxaasoo kale marka shicaar laguma muujin karo shicaarku si uu u muuqdo waa in mar soonka laysla bilaabo waa hadday xukuumadi jiraan wax ilaalinayaan haddaanay jirin xukuumad wax ilaaliso see la yeelaya marka ummaddu meesha ay u badan tahay iyo qofku raacaya ou la noolyahay muslimiinta ou la noolyahay si shicaarka uu u muuqdo alsawmu yowma tasuumuun walfitru yowma tuftiruun saasuu yihi nabiga sal ly slam soonku waa maalinta aada soomaysaan yani yowma yasuumu nnaas waa maalinkay dadku soomayaan waay laakiin haddaad tira anagoo koox yar oo hal masjid joogno ayaan dadka waa ka hormaraynaa ama waa ka dabamaraynaa waxaad muujin kartaan ma laha shicaarku marka ciiduna waa sidoo kale in shicaarka lagu ilaaliyo weeyaan midnimada muslimiintana in la ilaaliyo waay marka dhibaataday jirtaa waxay tahay afkaarta diineed ay muslimiintu ku kala tageen baa waxay sababtay iyo isnacaybkooda in soonku ay kaay kala hormaraan oo nin walba uu yidhi anigu qole hiblaayan la sooma maya ana qole hiblaayan la soomaya aniga qole hiblaayan ku xiranahay xataa kuwii sunnada sheeganayay ay khilaafkaas ay horkacayaan ayaad arkaysaa inay horkacayaan xataa dadkii ahlu sunnada ahaa nacam oo aanay shicaarba waxba fiirinaynin iyaga masaajid ama laba waxay u ahaataba soonka iska bilaaw iska dhammeey marka masaajid ama hadday magaalo gudaheed inay saddex maalmood kala ciidaan wax yacni sawaaba maa sharciguna uu soo dhaweynay ahlu cilmiguna ma ogola sidaa nacam qadiiman wa xadiidanba isagoo marka fiirinayo qofka raadigaha ka hadlaya bisha sheegay ayuu wuxuu leeyahay maalan masaa-il diiniyaan isku haysanaa war haddaa isku haysataan masaa-il diiniya soonku labadiinaba waa idinku waajibe isaguna soonku waa ilaaliyaa adna waa id ilaalinaysaaye inaad mar isla soontaan ood shicaar wada muujisaan ood mar isla ciidaan sooma wanaagsana marka ayb waxaan ka hadlayaa marka waxaa weya waa ciddii tadayun lahan ka hadlaa nacam ayb wax faasiqa hadda ictibaar badan malaha idaa ra-aytumuuhu haddaad aragtaan fasuumuu sooma waidaa ra-aytumuuhu haddaad bisha aragtaan fa afdiruu afura ru'yatu hilaali shawaal labaa iyada loo shardiyaa labo ayaa loo shardiyaa nin sababta waxaa weeyaan cibaadada ayaa loo dadaalayaa ramadaan bilashadiisa halaa loo shardinayaa sababtoo cibaadadii ayaa loo ixtiyaadaya marka laga baxayana wax cad baa looga baxaya lasii hubo nacam markaa saas bay culimmadu ay tilmaamaan fa in qumma calaykum haddii la idinka daboolo oo la idin daboolo daruuri wax la idinku daboolo faqdiruu lahu uqadara faqdiruu lahu uqadara macnaheedu marka waxaa weeyaan xisaaba waaye shacbaan xisaabtiisa dhammaystira laba tafsiir baa ku jirta jumhuurtu saasay qabaan faqdiruu lahu fakamiluu ciddata shacbaana faakmiluu ciddata shacbaana halaathiina yowman riwaayadkaas baa caddaynaya imaam axmed laakiin wuxuu ku fasiraa isaga faqdiruu lahu soo ciriiriyu ku macneeya faqduruu lahu soo ciriiriya soo ciriiriya marka maxay noqonaysaa shacbaanka ciriiriya oo sagaal iyo labaatan ka dhigee sooma maalinta kale weeyaan soo ma garan faqduruu lahu soo ciriiriya ibnu cumaroo macno noocaasna waa laga sheegaa oo isagu marka imaam alimaam axmed wuxuu kala qaadaya laba xaalad wuxuu leeyahay haddii cirku ou saxwi uu yahay ou cad yahay oo aan daruuri aynan qarinin bishiina la arki waayo markaas wuxuu leeyahay marka waa la dhamaystiraa shacbaan soddon baa laga dhigayaa qof faasiqaa bisha arkay cid kale oo cadliyo bil aragti lama haayo lama soomaayo waa yowmu shaki labadaas xaaladba laakiin waxa uu leeyahay hadday maanta sagaal iyo labaatan shacbaan tahay caawa bisha la fiiriya la waayo daruurna ay jirto daruur darteed lagu waayey soonkii baa loo ixtiyaadayaayo yowmu shaki lama dhaho maalinta ka dambayso waa la soomaya soona lagu waa beriisanayaa buu dhahaya faqduruu lahu baana daliil aho ciriiriya baa laga wadaa qadiraya waa min qadira nacam ayb soo ciriiriya faqduruu lahu ciriiriya qadira yaqduru sa saasuu ka dhigaya marka na faqduruu lahu soo ciriiriya buu ku macneeyey laakiin macnahaasu sawaab ma aha maxaa yeelay fain gumma calaykum fakamiluu ciddata shacbaana fain gumma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaathiina yowman aa soo aroortay naam marka macnaha waa laga xoog badan yahay وعn أنس بن mالك رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi slى الlه عليه ولي وsلم rasuulku wxuu yihi تaسxروu سxuurta faina fi السxuuri سxuurta barakatan baa ku sugan barakaa ku sugan سxuurta eh السxuur بfatxi الsiini وبdmihi labadaba waa loo dabdiyaa السxuuru haddii la yihaahdo waxaa weya waa سxuurta lftirkeeda ficilkii waay السxuuru haddii la yihahdana waa wixii lagu suxuuranayo waa cuntadii nm تaسxروu waxa uu yihi سxuurta faina fi السxuuri wixii lagu saxuuranayay markaas cuntadii suxuurta ahayd ama fa ina fi suxuuri suxuurta samaynteeda la samaynayo laftirkeeda la suxuuranayo barakatan baa ku sugan barakaa ku sugan oo marka waxay ugu waxaa weeyaan barakadaasu mid dunyawiya mid ukhrawi labadaba waa u laabanaysaa barako waa ku sugantahoo sunnada nebigaa la raacayaa sunnada nebiga haddii la raacana barakaa xasilayso waxaa kaloo iyadana ku barakadu ay ku imaanaysaa qofkii markuu soo kaco waa adkaarsanayaa adkaartii lagu soo kacayu kusoo kacayaa waa weyse qaadanayaa yani wuu suxuuranayaa waxaa laga yaabaa inuu intuu weyse qaato salaada iska tukado xilligaas waxaa laga yaabaa inuu alla bari galo alla baryo waxaa laga yaabaa inuu istikfaar la yimaado xilligaas waqtu saxarka waxaasoo dhan marka waa ujuur fara badan oo ajar badan oo uu helayo waxaa dhici karta mid saa-iloo wax weydiisanayo inuu suxuur aan haysanin inuu wax siiyo suxuur siiyo intaasoo dhan maxay ku imaanaysaa inaad usoo kacdo suxuur haddaadan soo kicin laakiin intaa ma helaysaa ma la imaanayo qofka intaa barakada arrin dunyawiyana waa u laabanaysaa waxa ay tahay qofku awoodba wuxuu u yeelanayaa yacni soonka berita uu qaabilayo awood u yeelanayaa taasina marka waxaa weeyaan waa waa waa waa barako weeyaan soonka inuu wanaag ku dhammaysto ibnu xajar wuxuu leeyahay wanaaggeeda waxaa kaloo ka mid a qofku inuu xoog u xoogeysto soonka u xoogeysto baahina aynan degdeg ku qabanin oo baahi aanay qabanin maxaa yeeley qofku hadday baahida qabato wuxuu leeyahay dabeecaddaa ka xumaanaysa nacam waxaa laga yaabaa soonkiisi inay dhibaata u timaado marka soonkiisii inuu dhibaatayo kan caay kan la dagaal inuu galo laakiin hadduu suxuurto waqti fiican weliba uu suxuurto suxuurta dib u dhigo fajarka agteeda uu ku dhoweeyo ma baahanayo baahi la-aantaasna waxay u keenaysaa inuu naftiisa xakamay karo oo xanaaqa iyo waxaas uu ka ilaalin karo waxyaabahaasoo dhan baa calaa kulli xaal ku sugan tasaxaruu suxuurta faina fi suxuuri suxuurta barakatan baa ku sugan can anas bni maliki can zayd bni haabitin radia allahu canhuma qaal tasaxarnaa maca rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan la suxuuranay buu yidhi uma qaama ila asalaati salaaduu isu taagay marka nabiga sal ly slam salaaddii subax qaala anasun anas waxa uu yidhi qultu lizaydin zayd baan waxaan ku idhi kam kaana bayna alaadaani wasuxuuri aadaanka iyo suxuurta imisa ayaa u dhaxaysay qaala waxa uu yidhi qadru khamsiina aaya konton aayadood intii laga aqriyo waxaa laga qaadanaya marka suxuurta in dib loo dhigo oo aadaankaba lagu dhoweeyo labaad aadaanka labaad baa loo jeedaa ka koowaad ma aha taasaa laga qaadanaya marka in suxuurta halkaa loo dhoweeyo oo soonka ahlu kitaabka iyo soonka ummadeennana farqiga u dhexeeya waa aklatu saxar sida xadiid kale uu tilmaamayay markaas suxuurta waxaa ku sugan mukhaalafatu lkufaar baa ku sugan fii cibaadaatihim lagu khilaafo wa can caaishata wa umi salamata radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu kaana yudrikuhu lfajru fajarka ayaa haleeli jiray walxaal huwa isagoo junubun janaabo qaba min ahlihi weliba min jimaaci ahlihi ehelkiisa u tegis oo u tegay oo jimaacay xagg darteed oo junubka ahaa uma markaa dabadeed yaqtasilu waa qubaysanaya wayasuumu waana soomayey halkaa waxaa laga qaadanayaa marka qofka asagoo janaabo qaba hadduu waagu u bariyo soonna ay tahay oo niyeysto habeenkii waaguna u bariyo isagoo janaabo qabo inuu soonku wadanayo oo aan loo shardinaynin waagu ilaa wa ilaa inuu u beriyo isagoo marka aan janaabo qabin oo daahira looma shardiyo taa iyadana haweenta xaayidkana waa la mid iyadana xaayidku hadduu ka go-o habeennimo oo ay niyeysato soonkii subaxiina ay waagu oo u beriyo iyadoon weli ka qubaysanin oon ka mayranin soonkeedu sida unbay u wadaysaa nacam iyada laftirkeeda waaya xadiidkan marka abu hureyra wuxuu dhihi wuxuu warin jiray xadiid kasoo horjeedo oo yacni mansuuq markii dambe noqday oo qofkii isagoo junuba soo waaberiisto yacni soonku marka inaanu soon u guntanmaynin xadiid macnihiisu sidaa u ahaa marka abu hureyra xadiidkaasoo warin jiray markii dambe xadiidka waa lagu celiyey isagana marka aswaaju nabiy baa lasoo weydiiyey umusalama iyo caaisha umusalama iyo caaishana sidaan bay dheheen iyagaana ogaga markaa dabcan kaga ogaal badnaa arrimahaas oo kale marka isaga xadiidkiisa waxaa lagu xambaaraya xadiid mutaqadim inuu ahaa kan uu dambeeyey marka kaana yudrikuhu lfajru fajriga ayaa haleeli jiray oo waagaa u baryi jiray wahuwa junuubun isagoo janaabo qaba min ahlihi marka waxay sii cadaynaysaa janaabada waxaa lays dhihi karaa de wax isaga uunan awood u lahayn inay ahayd baa dhici karto intuu seexday qofku marka waxaa weeyaan waxaa la dhihi karaa yacni qofka waxaa dhici karta inuu ixtilaam iyo saas ay uga timid janaabada ay uga uu junub ku noqdo qofka waxaa laga yaabaa inuu junub ku noqdo ixtilaam markaas ixtilaamka uu junubka ku noqday waagu hadduu u bariyay isagoo sidaasa laa ba-sa dhib ma laha la dhihi karaa laakiin isagoo jimaac yacni sameeyey ee jimaac junub dartiis kaga noqday hadduu waagu u beriyo ma soomi karo yani bacdi culamada qaarkood baa saa dhahaya nacam xadiidkan marka min ahlihi qoladaasay radin ku tahay marka nacam maxaa yeele waxaa la tilmaamayaa nabiga sala allahu alay wali wasalam jimaac ehelkiisa oo soo jimaacay inuu junub ku noqday binaan calaa dalikana oo soonkiisa sii watay iyadoo halkaa laga ambaqaaday marka waa inay kol walbaaba qofku ama ixtilaam ha ku junubo ama jimaac xaaskiisa oo jimaaca ha ku junubo intaba waxaa laga qaadanayaa marka in waagu hadduu u beriyo isagoo sidaa ah soonkiisa u wadanaayo mar hadduu niyehaystayba ayb soonkuna u fardiya waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro aayadda laftirkeedaaba laga qaadan karaa xukunkan xadiidku uu tusaayo qowluhu tacaala yani wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt labyadu min alkhayt uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum fala'aana baashiruuhuna wabtaguu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri jimaaci cuntadii iyo cabidii waxaa lagu xiray ilaa xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri ilaa waaga uu ka baryaala halkan marka dalaalatulusuum waxaa looga garanaa marka dalaalada layidhaha dalaalatulusuum haddii laguu baneeyey ilaa waaga ka baryo inaad yacni xaaskaaga u tegi karta haddii laguu baneeyey waxaa daruuraba noqon karto qasab noqon karto oo iyadana meesha ku jirto ilaa iyo waagu uu ka baryo jimaacii waad samayn kartaa haddii lagu yidhi ninkii marka haweentiisii jimaacay waagu intuunan baryin daqiiqad ka hor ninkii jimaacay xaaskiisa way u banaaneyd ilaa mogta sharciga u baneeyey mar allaala markii uu jimaacii ka faaruq noqdayna waagu uu dilaacay ninkaas xaaraan kuma dhicin ogow waaguna wuxuu u bariyey isagoo janaabo qaba u bariyey marka shayga haddii adiga isaga lagu baneeyo sababtiisiina marka waxaa weeyaan waa inay banaanaanaysa iyadana nacam sababta ka dhalataa marka waa dalaalatu lusuum oo weliba ah yacni dalaalatu imaa ah nacam dalaalatu lusuum oo weliba dalaalatu imaa ah nacam oo xukunkaas baa wuxuu ishaarayaa qofka janaabada yacni maadaama ilaa waagu uu ka barya loo ruqseeyey inuu jimaac samayn karo ayaa wax haddii uu ibaaxadaas qaato ee qabla duluuci alfajri daqiiqo ama laba ka hor uu jimaaci la imaado wax sharcigu u ruqseeyey buu sameeyey waaguna w ma la dhihi kara marka waagu ha kuu beriya adoon junubna ahayn waa inuu kuu beriyaa ilaa waagu uu ka dilaacana lagu ruqseeyo inaad jimaac samayn karto wax suuragala ma noqon karo dalaaltu lusuum baa marka halkaa loogaga qaadanaya aayad ayb وcan abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy slى اllahu alayh ali waslama qaal man nasiya qofkii iloobo walxaal huwa isaga oo saa'imun saa'im oo sooman faakala cuno ow sharima ama cabo falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystirto fainamaa aطcamahu اllahu ilaahay baa quudiye wasaqaahu rabbi baa waraabiyey halkana waxaa laga qaadanayaa qofkii soonkii cunto iyo cabid sameeyo isagoo ilowsan waxaa weeyaan soonku waa taam yeelayaa falyutima sawmahu soonkiisii hore ee sharciga ahaa ha dhammaystiro sida maalikiyadu ay leeyihiin ma ahane falyutima sawmahu yacni suurata sawmihi soon suuraddiis ha iska wado yani ha iska afhaysto laakiin qallaa laga rabaa sida ay qabaan maalikiyadu ma ahan falyutima sawmahu maxaa yeeley fa inamaa acamahu llahu ilaahay baa quudiyaa layii asa isquudiya lama dhihin isaga looma tiirinin ficilka alla loo tiiriyey subxaanahu watacaala loo idaafeeyey yani fainamaa acamahu llahu ilaahay baa quudiya wasaqaahu allaa waraabiyey marka sidaa darteed qallana laguma laha qadana qadana lagama rabo sida maalikiyadu ay leeyihin qallaa laga rabaa bay dhahayaan maalikiyadu lidalika marka xadiidkii xaakim iyo ibnu khuseyma ayaa ayaa iyaga radin ku noqonayo man afdara ramadaana naasiyan falaa qadaa calayhi qofkii ramadaan afuro isagoo ilowsan wax qallaa dushiisu ma ahaanin walaa kafaarata kafaarana lagama rabo waana xadiid yacni xasan ah nacam xadiidkaabaa marka tusayo man afdara waayahay marka waxaa la yidhi cuntay cabidi baa la sheegay jimaaci isagoo ilowsan hadduu sameeya ka hor ma soo gelaya xadiidka man afdara daahirka ka muuqdo jimaacana waa soo gelaya maxaa yeele wax kastoo lagu afuro waxaa lagu afuraana waa waa waa cunto cabid iyo jimaac ah laakiin culummadu waxay yidhahdeen waa dhif iyo naadir qofku inuu is iloobo jimaac isku iloobo maxaa yeele muqadamaad badan baa ka horeeya waaya fa inamaa acamahu llahu wasaqaahu allaa quudiyey allaana waraabiyey maalikiyada iyagu waxay leeyihin naga waxaan qabsanaynaa qaacidadii ahayd qofka shay ma'muura haddii uu ka tago calaa sabiili nisyaan oo uga tago qasab waxaa weeyaan shaygii inuu la yimaado waa laga rabaa mar walba haddana halkan waxay leeyihin arkaanta soonka waxaa kamid ah alimsaak imsaakiibuu ka tegay calaa sabiili nisyaan waa inuu soo celiyo waa laga rabaa soonka qaacidadaasay qabsanayaan laakiin qaacidada waxaa weeyaan si kalena waa loo dhigi karaa oo waxaa la dhigi karaa cuntada iyo cabidda min almanhiyaaday kamid yihi inuu cuno ou cabo soonka dhexdiisa waa loo diiday manhiyaadkuna calaa sabiili nisyaan hadday ku yimaadaan waxbaasa ma laha oo dembigi unbaa dembigii iyo yacni tabiicadii labada iyo qadii labadaba waa waa waa laga rafcinaya waxaa kaloo la dhihi karaaba in looga qiyaas qaata ma aha mar haddii nas soo aroorayba qaacidada istinaa ayu ayay ayaa tan ay noqonaysaa inaan qalaan laga rabinna dad badan jamac badan oo asxaabta kamid abaa sidaa yiri ibnulmundir ou sheegay ibnu xasmina ou sheegay mukhaalifna looma haayo ninka sidaan oo kale inta wax cuno cabo ilowsho darteed inaan qalla laga rabin cali bni abi aalib iyo zayd ibnu thaabit iyo abu hureyre iyo ibnu cumaraa ku tageen wax kasoo horjeedo saxaabada kamidna waa la waayey idan marka waa xujo marka waa xujo adag waa taa laftirkeeda fatxulbaariga ibnu xajar saasuu ku sheegaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal baynamaa naxnu juluusun baynamaa xilli naxnu anagu juluusun aan fadhina cinda nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabiga agtiisa id jaahu rajulu nin baa u yimid faqaala waxauu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow halagtu waan halaagsamay halagtu waan halaagsamay waxaa laga qaadanayaa ninkaanu inuu yaqaanay ficilka uu sameeyey xaaraam inuu yahay waa garanaya ko waxaa kaloo laga qaadanayaa qofkii macsi koro ee macsi ku dhaco aan xad lahayn macsi aan xad min xuduudillahi aan laga waajibinin qofkii ku dhaco isaga oo jawaab dalbaayo ou nin caalima u yimaado mustafti isagoo ahna uu yimaado la ciqaabi maayo maxaa yeele nabiga sala allahu alayh ali wasalam ninkaan ma ciqaabin isagoo weliba macsi ictiraafay maxaa yeele waxaa weeyaan taasi waxay ku maxaa yeele imaatinka ou yimid isaga oo nebiga su-aal weydiinayo weliba halagtu dhahaayo waxay keenaysaa inuu ninkan ka shalaysan yahay arrintaa oo uu ka toobad keenay nadam iyo toobabay tusaysaa tacsiirtuna waxaa loogu talagalay buu yidhi ibnu ibnu daqiiq alciid istislaaxun watacziiru istislaaxun tacsiirta iyo cuquubaadkan aad arkaysana waxaa weeyaan waxbaa lagu hagaajiyaa ayaga ayb wala istislaaxa maca salaaxi buu yidhi qof toosan de hagaajin in laga raadiyaa maba ah waaba hagaagsan yahay hagaagga soomaha dartiis waxa uu ku yimid nabigu ugu yimid sala allahu alayh ali wasalam marka haddii nin kuu yimaado macsi ku dhacayo ka xun oo ka tiiraanyoonayo ku dhahayo warsaan macsidan uga baxaa maaha inaad ul ugu darto ama halla xero tiraahdo ama aad ku qaylisa ma aha nacam soo ma garan wliana maxaa yeele haddii la ciqaabaa takunu waliana mucaaqabatahu takunu sababan litarki listiftaa ciqaabka la ciqaabaa waxay keenaysaa mar dambe inuusa waxba ku weydiininba nacam waana mafsado arrintaa iyadaa nacam faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahi halagtu waan halaagsamay buu yidhi qaala ma ahlakaka maxaa ku halaajiya niho qaala waxauu yidhi waqactu calaa imra'atii xaaskaygan ku dhacay wa ana saa'imun anoo sooman ayaan ku dhacay tanna marka waxaa laga qaadanaya cilada halaaga u keentay ee halaaga uu sheeganayo sababtay kafaarada soo socotana nebiga uu ka ratibi doono inay tahay halagtu inay tahay waqactu calaa imra'atii wa ana saa'im jimaac inay tahay cilladaas nacam waqactu calaa imra'atii haweenteydan ku dhacay wa ana saa'imun anoo sooman wa fii riwaayatin asabtu ahlii ahalkaygaan asiibay fii ramadaana ramadaan dhexdiis faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi hal tajidu ma helaysaa raqabatan luqun tuctiquha aada xorayso isla markiiba nebiga xugun uu sheegay xugunka waa maxay kafaaro waa xugunka idan xugunkan kafaarada maxaa cillo u noqonayo waxaa cillo u noqonayo jimaaca u noqonayo maalikiyadu ayagu waxay leeyihin waxaa cillo u noqonayo maalin ramadaan oo ninkan uu ku ciyaaray intihaag uu ku sameeyey walidaalika waxay leeyihin qofkii ramadaan kas u cuno ama kas u cabo ama jimaac kas u sameeyo kafaara laga rabaa cuntadii iyo cabidii bay soo dhexgelinayaan baabkan laakiin halkaan cunto iyo cabid laguma sheegin maalin ramadaano hadda la intihaag caama lagu sameeyeyna ma sheegine waxa uu sheegay keliya wuquucaas xaaskiisa uu ku dhacay kaasay cillada ku koobnaanay marka waana marka masaaliga cillada marka la joogo usuululfiqiga masaalikul cilla waa asabr wataqsiim maslaga layraa buu ku imaanaya oo cilladii in la xukunkan cilladiisa in dhowr cillo lagu la qaybqaybiyo oo dabadeedna la kala shaandheeyo la yidhaha kan cillo uma noqon karo kan cillo uma noqon karo kan uma noqon karo kana u noqon karo ayb wuxuu leeyahay marka ayb marka nacam hal tajidu ma helaysaa raqabatan luqun tuctiquhaa aada xarayso waxaa kaloo halkan laga qaadanayaa kafaaradu inay waajibayso ninku hadduu xaaskiisa u tago ama hilmaan ha ugu tago ama ha ugu tago yacni calaa sabiili alcamdi culamada qaar saas qaar baa dhaho sidaas waxayna ka daliishanayaan waxay tahay nabiga sala alla ly slam nin baa u yimid xaaskaygaan u tegay buu yidhi markaasu waxaa weeyaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ma caddayn kama sii dalbin ma hilmaansanayd kasmaa ugu tagtay ma dhihin qaacidadana waxa ay tahay tarku listifsaali can qadaaya can qadaaya can qadaaya alaxwaal fi maqaami alixtimaal yunazalu manzilat alcumuumi fi laqwaal imaam shaafici qaacidadiis saasay ahaan jirta nam oo yacni waxay tahay tarku listifsaal in laga tago shayga in la kala caddaysto ka tegista laga tegayo shayga in la kala caddaysto fii maqaam yacni can qadaaya alaxwaal qadaay qadiyaadka ku saabsan xaaladaha hadda tan waa xaalad ninkan ku dhacday istifsaalkeedana nebiga waa ka tegay ma hilmaansanayd mase kasbaad u samaysay waa ka tegay ma dhihin markaasu wuxuu yidhi yunazilu mansilata alcumuumi fi laqwaal waxaa la dejiyaa taasoo kale mansilata alcumuumi fi laqwaal cumuumka booskiisaa la dejiyaa waa xugun caamuu noqonaya marka oo camimayo kii hilmaansanaa iyo kii kaska u sameynaya labadaba marka waa waa wada camimayaan laakiin culamada qaar waxay yidhahdeen maya ninkan xaaladiisaaba waxaa ka muuqatay inuunan hilmaan ku samaynin waxaan maxaa yeeley waxa uu yidhi halagtu maa ahlakakaa la yidhi waan halaagsamay buu yidhi yacnii inuu xukunka ogaayay kasna u sameeyaa ka muuqanaysa halkaa qariinadaa haddaynan jiri lahayn qaacidadaasaa lagu socon lahaa fa hal tastatiicu ma awoodeysa an tasuuma shahrayni laba bilood inaad soonto mutataabic qaala laa buu yidhi may ma awoodo inaan luqun xoreeyo qaala fahal tastatiicu ma awoodeysa an tasuuma shahrayni inaad soonto laba bilood mutataabicayn isku xigxigto qaala laa buu yidhi maya qaala fahal tajidu ma helaysaa icaama sitiina miskiinan lixdan miskiin qoodintood ma helaysaa waxaa ku qoodaysa qaala laa buu yidhi maya waxaa laga qaadanaya marka kafaaradu inay tartiib ay tahay marka waxaa laga soo bilaabaya luqun xoreynteed uma waxaa lagu xijinayaa soon laba bilood oo isku xigto uma waxaa lagu xijinayaa marka lixdan miskiin qoodintood soonkuna waa in laba bilo oo isku xigto oo ahaado shaaficina sidaabuu qabaa imaam malikse wuxuu leeyahy waa takhyiir waa qofka saddexdan midka u doonu ka dooran karaa culamada qaarkood mararka qaar waxaa dhici karta iyadoo la ilaalinayo maqaasidii shareecada iyadoo la ilaalinayo in yacnii midda ugu adag qofkaas loo soo qabto si mar dambe uunan ugu dhicin asalka laakiin kafaaradu asal waxay ku tahay tartiib waa sida asalka ah laakiin mararka qaar asalkaa waa laga bixi karaa oo alimaam yaxya bnu yaxya laythi ninka warinaya muwadaca maalig ee tamhiidkuna uu ku sharxan yahay riwaayada uu ku sharxan yahay ayaa waxa uu leeyahay nin baa loo keenay markaasa waxaa la yidhi xaaskiisa maalin ramadaana uu jimaacayo u tegay markaasu wuxuu yidhi qofkii marka wuxuu yidhi wuxuu iftooday marka qofka addoomo badan leh nin boqoroo kale ahoo addoomo badan iska lehoo gabdho badanoo addoomaa u joogaanoo ka maarmo xataa inuu oo ka maarmo kaasoo kale marka in la yidhaahdo luqun xoree ma ahan marka wuxuu u iftooday laba bilood oo isku xigta inuu soomo maxaa yaele asaga fiic waxaan waxaa loo dejiyey maqsadka sharciga waxaa weeyaan waa zajiri waxaanoo kale qofkan mar dambe inuunan samaynin nin marka iskale laba kunoo addoon leh hal addoon xorey waxba kuma ah berrina inuu dembiga ku dhaca laga yaabaayo hal addoon haddana iska xore is yidhaahda laakiin marka laba biloodo isku xigto soon looga dhigo waxaa weeyaan marka kuleylkeeduu dareemaya waana qasadka sharciga u lahaa macnaa si noocaasoo kale waxaa ayuu u iftooday yaxya bnu yaxya laythi oo aimadii salafka ka mid ahaa sida uu tilmaamaayo alimaamu dahabi siyar aclaami nubalaaga uu ku tilmaamaayo juska tobnaad safxada shan boqol koo iyo labaatan tarjamada yaxya bnu yaxya laythi naam qofka marka isaga dee soon yaqaanay oo intaas oo yacni weligii soo soomi jiray oo soonka uunan waxba la ahaynna isaga marka waxaa weeyaan idcaamku uu u dhib badan yahay ka u dhibka badan baa marka lala aadaya saas sheikhu lislaam ibnu taymiyana macnaha noocaas oo kale waa waa rajaxa macnaha noocaas oo kale nacam ayb nacam ayb fahal tajidu idcaama sitiina miskiinan ma helaysaa qaala laa buu yidhi qaala famakata anabiyu sala allahu alayh waali wasalam fabaynaa naxnu calaa dalika utiya anabiyu sala allahu alayh wali wasalam ila aakhirihi wabillahi towfiiqu sala allah wslam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam